الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني قيبه إيبك سيبا وعين كجرني إيبك فاسدكاها يانا سحين وحشاق يري والغرر وبيع الغرر بيع يئيب كغرر يكذا ذو كتشرو الشيء قال ليبين ايوه العلم تيسو موقنين يا ما شيء مرقع داشن برضو شيء وكلايو وحمر كابد كتشريو بيع الغرركاس أي مركا بيوع فاسقة كمدا ورعما وبي رعما قفقي إنها لهين وحبا أركين إن إيب كيسو يسونا وفاسد وشراي وكشراي يبسجيسي أيا يسونا فاسد نقر يو قفقي إنها لإيه وحنا ما يبكره وحنا ما يمسكره مركا وحنا لا يبين أيهين أعيان wax muuqda markuu iibinayo ama wax muuqda markuu iibsanayo laakiin buyuucu dima wax la tilmaamayo oo la sifaynayo salam ahaan masalan wax wuu ku iibsan karaa oo qof markaa dee lacag wuu ku horumarsan karaa si shay tilmaama leh loogu keeno shay markaa tilmaamalana markaa dee waa laga iibsan karaa waanu ibe waan iibsan karaa markay buyuucu dimatay laakiin markay buyuucul acyaan tahay cid uunbuu wakiilanaya ila wixii waxaa la doonaya inuu qofkii gacanta u geliyu idhaahdo waa kan mana arkayo ama wixii laga iibinaya in la idhaha waa kan mana arkayo markaa dariiqa uu wax ku iibin karaa ama uu wax ku iibsan karaa waxa weeye siday shaaficiyadu qabto aimada kale saddexda ay way khilaafsan yihiine waxa weeye inuu cid wakiisho oo yidhaahdo hebel waxaasaan iibinayaa iibi ama waxaasaan iibsanayaa iisoo iibi uu yidhaahdo qofku markaa ku kalsoonya inuu wakiisho markanay baycu dima ay tahay ama shiraafi dima markay tahay naa xagga qabdiga iyo iqbaadinta gacan ku-dhigidda markuu waxiibsaday iyo markanuu isagu shay cala dima iibiyey iqbaadintiisa iyo gacanugelintiisa cid buu wakiilanayaa وخيار الرؤيا وبيع خيار الرؤيا إيبكا وكجر خيارك يدورك أرقتدو أيا يساقنا إيب فاسداء وحوى يقومك إنو يبسدو وحانو أركن لإن هذا خيار يدور بان ذا هذا وتمرك هذا أرقتو كا يساقنا إيب فاسدوي والموقوف وبيع الموقوف shaygii la waqfiyey ee waqafka ahaa isagana iibintiisu ma bannaana war haba kharaaba bay leeyihiin shayga marka haddii la waqfo milkigiisu waa uu ka wareegaayo wuu ka baxaa qofkii waqfay cidda lagu waqfayna milkigeeda ma galo ikhtisaaska iyo khaasimada aadamiinta uu ka baxayo ilaahay buu sugnaadaa saa daraaddeed lama iibin karo waa shayga lafdiisa ayay yidhahdeen markuu maguurto yahay laakiin haddii gogol iyo tiirar iyo masalan kuwii dee qoryaha ahaa iyo waxyaalihii masaajidkoo kale uu lahaayo masjidkan hadda aan nafci ugu jirin waa la iibin karaa si masaalixdiisa loogu iilo xagga masaajidka iyagu way adkeeyaan markaa fuqahadu oo waxay yidhahdaan haddii masjid la dhiso dadkana loo idmo inay ku tukadaan meeshaasi waqaf ilaahay bay noqonaysaa waxay yidhahdaan in la iibiyo iyo in la dumiyo iyo in meel kale loo raraa midna baa bannaana jamaahiiru ahlicilmi baa saa qabaa xilliyada markaa culimmadu ay sidaa wadwarayana dee xilliyo markaas aan magaalooyinkan faraha badan ee ay dadku markaa ku badanayaan ee yacni ama meelihii la guli aanay badnayn bay ahayd bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen haddii maslaxa raajixa maslaxad raajixan haddii la helo in la iibiyo ama la dumiyo oo id alaabtiisao dhan la wada qaado meel kale loo raro masalan dee meeshii baa laga haajiray manaaficdiisina way cadilantay oo meeshii dee beerayo waxaa laga dhimi iminka deganaansho ma laha ama masalan cidhiidhi buu noqday dhinac walba dhisba ayaa ka haya oo cali dadkii qaadi maayo waxaa loo baahan yahay meel weyn in loo baxo oo masaajidkii loo dhiso waxay yidhaahdeen fa innahu yunqalu ilaa makaanin aakhara meel kale ayaa loo rabay ama waa la imin wixii maslaxadda iyo dandaasi ay ku jirto oo dee ay isla eegayaan qaadiga ama waaliga ama badho saabka markaa gobolka iyo dadka ahluxalli walcaqdiga ahi sidii maslaxo iyo dar ay u arkaan bay yeelaya laakiin sidiisii uun ha loo eegto iyada taasi waxba kuma sii jirta bay qolyahaasi leeyihin fuqahada jabaahiirkooduna waxay leeyahy lama taaban karo wa bayc walmawquufi wa baycu lmanquufi mawquufi shayi la waqfay iibintiisa ayaa isaguna faasida waalcabdi lmuslimi addoon muslima iibintii baa isna faasida nin kaafirin gaal laga iibiyo waxa kaloo isaguna faasida addoon muslima in gaal laga iibiyo allahuma waxay dhahay inuu ku dul xoroobayo asalkiisa ama faraciisi inuu yahay mooyaane liannahu wuu idlaalsanayaa walan yajcalu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahayna u yeeli maayo gaalo muuminiinta korkooda jid u yeeli maayo ay ku idlaaliyaan markaa wa maca ishtiraadi alwanaa waxa kaloo isaguna faasido ansaxayni walbayc iibin maca ishtiraadi alwanaa qofkii addoon buu iibinayaa waxaanu shardisanayaa uu leeyahay markaa haddii aada xorayso welihiisa aniga ayaa leh waluhuna waxa weeye waa casaba iyo qaraabo ay sabab u tahay xorayntaasi oo qofku hadduu addoon xoreeyo addoonnimadii ka saaro sidii bini aadmigii kale xorkahaa uu ka yeelo wuxuu ku yeeshay waxa la yidhaha walaa oo macnaheedu yahay haddii uu masalan dhinto oo cid dhaxasho la waayo casabo ah isaga ayaa dhaxlaya markaa macashiraad alwalaa wuu iibinayaa wuxuu leey waan kaa iibiyey iibsa haddaad xoraysana aniga iyo welihiisale kaasila isagona ma ansaxayo aw raani aw ishtiraad raani ama rahan shardinteeda awil kafiili ama kafiil shardintii majhuulan xaalu yahay raanka ama kafiilkaasi waxaa kaloo iyaduna buyuucdii faasidkahayd ka mida waxbuu masalan iibinayaa oo masalan wuxuu leeyahay shaygaasaan kaa iibi lacagtiina waxaa heshiis lagu yahay in muddo kadib la kala qaato markaasaa wuxuu leeyahay gaadhigan waan kaa iibiyey jagadan waan kaa iibiyey bishardi laakiin waa inaad dee rahan shay un rahan iga dhigtaa ama waa inaad cid un keentaa yacni damiid kafiilkaa noqotaa markaa mar hadduu rahantii shaygii marhuuntaha la raandhigayay iyo qofkii kafiilka noqonayo majhuul yahay isagana iibka shardiga rahanta iyo kafiilka majhuulka ay la socda isaguna waa buraya oo faasid buu noqonaya laakiin hadduu macluum yahay jagadaa waa kaa ibi bishard wanaad gaarigaaga rahan iga dhigtaa gurigaa waa kaa ibi bishard yacni lacagtana intaasaan kaa sugaya waa inuu hebel ninka la yidhahda ku damiintaa kafiilkaa noqdaa mar hadduu macluum yahay taasi iyadu way ansaxaysaa marka awilbayici maca ishtiraat arahm iyadoo rahan la shardinayo awilkafiili ama kafiilse majhuulan xaalu yahay kafiilka ama rahantaasi mid majhuula oo la garanaynin wa baycu lcaraaya iibka bayculcaraayaha la yidhahba isaguna faasida fii khamsati awsuqin shan wusqi iyo wixii ka sii badan bayculcaraaya waxa weeye asalkeeda in timir dhulka taallo oo goday in rutab geed saaran lagu iibiyaa ma bannaana ama sideedaba rutab iyo in laysku iibiyo timir ma bannaana waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi an yanqusu arutabu idaa yacni markuu angegama nuqsaamaya markaasay dhaheen haya rasuul haddaba ma bannaana in laysku iibiyaa rutabna waa xaaladan timirta ka horaysa ee wadamuudka ay tahay ee markay timirtu bislaatay soo go'da ah ama ay geedka saarantay ku bislaato ayaa rutab la yidhaahdaa markan muudkani uu ka baxana timir bay noqotay xaaladdaa ma dhaafto intay doontaabay taallaa had iyo goraa rutabka dee dalalkaa timirtu u baxdaa unbaa alkaa tallaagadaa lagu haya haddii kale muudkanaa ka baxayo sidan timirtu imika aynagu soo gaadhay kalay noqonaysaa marka caraaya waxa weeye waa timirtii oo dhulka taalla oo rutabkii lagu iibiyo ama isagoo geed kale ama isagoo dhulka yaallaba laakiin waa marka khamsatu awsuqin intii sekadu ay kaga baxaysay iyo wax ka badan uu yahay lix boqol iyo konton kiilo giraam baanaynu ku tilmaanay khamsatu awsuq inuu yahay waxa weeye waa saddex iyo toban gadbadood ayay noqonaysaa bale waa kuwa kontokontonka kiilooya waa intii sekadu ay ka baxaysay laakiin khamsatu awsuq wixii ka yar nebigu sala allahu alay slm waa rugseeyey oo masalan dadkii ayagu aan timirta lahayn indhirta lahayn inay dee markaa timirtu soo godana dhulka timirtu ay ka baxdo rutab baa la wada doonaa markaa rutab waxaa helaya uun dee dadkii dhirta lahaa iyo beeraha lahaa haddaba qofkii dadkii fuqarada ahaa iyo dadkii baahnaayeen lacag ay ku ibsaanna rutabkii aan haysanin laakiin timir hore haystay waxa loo ruqseeyey khamsatu awsuqin wixii ka yar inay ku iibsan karaan timirtii ay haysteen rutab inay ku iibsan karaan iyadoo xataa geedkaba saaran markaa laakiin waa baycu lcaraya fii khamsati awsuqin shan wasqi iyo wixii kasii badan markay tahay ayaa iyaduna faasitay laakiin hadday ka yar tahay bayculcaraya waa iyadu bannaanta waalmuxaramu iibka isagu la xaaraantinimeeyey laakiin dee qaydo ka midoo badan ay ansaxayaan oo waxaynu nidhi haddii iibka arkaandiisi iyo shuruuddiisiba la helo saxiix buu noqonayaa haddii laakiin la waayo arkaandiisa ama shuruuddiisii haddii la waayo faasid buu noqdaa mararka qaarkood waxaa jira buyuuc iyo iibab la nahiyey laakiin nahyigaasi aanu lafdiisa shayga u noqonaynine wax la xidhiidhay daraaddeed loo diiday iminka marka la leeyahay idaa nudiya lisalaati min yowm ljumcati fascaw ilaa dikri illahi wadaaru lbayc lana iibka ka taga haddii wax la iibiyo xilligaa iyadoo adaanka dhacay shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin iibkaasi xaaraan ba hadee wuu ansaxayaa li'annahu nahyigani uma noqonayo iibka laakiin waxa waxaan la xidhiidhay ee kaga mashquulkan lagaga mashquulayo khudbaddii iyo salaaddii jumcada awgeed baa loo diiday laakiin xumaan waxaan la iibinaya ku jirta maaha ee waa waxaan la xidhiidhay ee xilligana inkastoo qaarna xanaabilada oo kale ay daatada u celinayaan markaa kii xaaraantaa waa ka bayci xaadirin kii reer magaalka awindiisa weyi libaadin kii reer baadiyaha uu iibiyo wa talaqi rukbaani soo gelaytiga safaradii soo gelaytiga halla kulankeeda weeye wa najsi ku kordhintii weeye bian yaziida fi thamani lacagtii waa inuu ku kordhiyaa laa liraqbatin jacayl aan ugu korrin inuu shaygan doonayo waalbayci calaa bayci gayrihi waa iibuu ku dul iibsadaa walaalkii iibkiisa qabla lusuumi intaan u laasimin wa sawmi baayicid weeye calaa sawmihi baayicadiisu ku dul baayaco bacda istiqraari thamani lacagtii intay sugnaatay kadib waxaa sheekuu leeyahy raxima allahu tacaala waalmuxaramu iibkii la xarandineeyey isagoo ansaxaya ka u dambeeya bayculcarbuun kaa mooyaane intani iyadoo xaaraan haddana way wada ansaxaysaa cinda shaaficiya markaa maxaa ka mid a ka bayci xaadirin kii magaalo joog ahaa ee reer magaalka inuu iibiyo libaadin kii reer baadiye ahaa waayo nebiga sala allahu alay slm ayaa diidaysay xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan masaladanna waxa weeye ay culimmadu ku suureeyeen qof baa wuxuu la soo gelayaa alaab loo baahan yahay oo ummaddu u wada baahan tahay waxa uu rabaa qofkani inuu sicirka ay maanta joogto ku iibiyo nin reer magaalahoo xarfaantii magaalada ah ayaa u imanaya wuxuu leeyahay alaabta aniga ii dhiib iidda anaa halkan ku xaraynaya anaa si yar yar dadka uga iibinaya lacagtan iminka haddaynu faasaxno aynu seenna mid ka badan baan siinaya arrintaasuu dabeetana qowmkii kalena ku waafaqaya waa marka ay suuradaa leedahay alaab ayuu markaa qb baahi badan loo qaba ma aha wax yacni aan loo baahnayn ma waa wax dadku baahi ay u qabaan qofkani wuxuu rabaa inuu markaa maalintaa iska iibiyo wuxuu haddaan baahi badan loo qabin baa meesha ka baxaya hadduu qofka lafdiisu doonayo de inuu halkaa iska dhigto ayana masaladan ma aha kan xaadirkee reer magaalkaba u imanayo le halkan iskaga xari isaga hadduu iskaga xariisamo isagii baa halka xariiso anaa markaa kugu imanaya si qaaliyahe arrintana waxaa loo diidayaa dee dadkii ayaa lagu cidhiidhiyayaa nebiguna sal l sl laa yabi xaadirun libaadin waan mid reer magaali mid reer baadiye ayuu yimini macnaha riwaaya kale waxay dacu llaha yarsuq naasa bacdhum min bacd waardaa dadka ilaahay barhkoodba barhka kale ha ka arsaaqee oo iminka sayladaa marka xoolihii la soo joojiyo markaba ay keenaan dad baa ka iibsanaya dadkaasi maray ka iibsanaan sicirka ay maraysa ka iibsanaan ha dhowto ayay intay halkan ku xidhxidhaan bay deetana dadkii magaalada ka yimi inta ayagu kallahaanayo hirta tagaan ayay dadkii reermadiya gawaani soo gashay bay ka iibsanayaan deetana dadkeennii barqadii iska yimi ayay hadhowto ka iibinayaan oo xoogay bay saarayaan waa arsaaq ilaahay uu dadkii kale arsaaqay laakiin hadduu gaari walba miduli soo staagu ada aniga halkan ii xalay anaa halka iida kuwa magaalada markay soo kacaan baan ka iibinaya sidaa kuwan waxbaa ka iibinay ummaddan baa ku calaf go-aysa markaa kala haysa oo xadhig yar siisatay oo waxoogay yar sii saari lahayd baa ku calaf go-aysa marka waxaa la doonaya dadkii ilaahay inuu kala arsaaqo kani kan ka iibsado kanna u markaa wax yar kasii daba helo saa daraaddeed in ganacsiga lafdiisii la ganacsi la kala xadeeyo xad loo kala yeelo oo ninkii maraakiibta keenayey dee uu markaa jeeblayaal ku wareejay oo jeeblii markaa meheradiiyo dukaamadii ku waree bakaaradii ku wareejay oo bakhaarkii dukaankii ku sii wareejiyo dadku inay wax kala helaan baa loo baahanya laakiin kii markbatailaan ka geenay hadduu idhaahdo anaa rufciina iibinayaa waa hadda waxyaalaha ina haysataa dee dhibteeday leedahay waa iimaanlaan halkii ugu dambaysay weeye saa daraaddeed meheradahan kacaya mid waliba ay kacaysaa waxa weeye dee hal santiba u saaran ila ninkii keenay baa la iibinaye dee halkii santi markay kira uga baxdo ee ay wax ka xumaadaan ee shaxaad ka bixiyo isagiiba ka xum ee uu ka biishado bakhaarkii dhammeeya intan leekaan baa lagu odhanaya boqol kun baa lagu yeeshay dee waxba waanay ugu jirin markii horeba haddaba masaladani waa marka ay sidaa u taallo laakiin macnaheedu maaha ma bannaano dilaal ma bannaano maaha dilaalku waxa weeye shay uu nafci dadka ugu jiro bannaanna qofkii wax iibinayey markaa cidda uga aqoon raba inuu yidhaahda ii iibi qofkii wax iibsanayey inuu yidhaahda ii soo iibi oo iminka dad baa dhulka iibiyo kii dhul iibiya ii soo iibi buu leeyihi kii dhul doonaya isagu imanaya wuxu odhaya dhul baan doonayaa oo isagu intaas ama xafiisyaal loo furanaya ama loo samaysanayaa iyada dalaalidda noocaas ahayd waa mid bannaan dadkana nafci uugu jiro wixii marka qofku uu ka qaato ee laysla ogyahay ama labada dhinacba ha ka qaata ama dhinacba ka qaatayna waa bin bannaan laakiin waa in laysla ogyahay maaha inuu iska goosto un isagu inuu isagu intaan un markaa iska goosto intuu ibiyoodha intaana anaa leh intaana ninkiibaa leh ayada ma bannaana laakiin wixii laysla ogol yahay ee ujro iyo mushqaayadahi waa mid bannaan marka dilaalidda iyo halkan aynu haynaa oo riwaayaadka qaarka xadiiska laa yakunlahu simsaalan dilaal iyo u noqonin macnaha waa kan xaadirka ah ee sidaa alaabtii uu doonayay qofka reerbaadiye inuu iibiyo isagu markaa ummaddii ku qaaliya inay dhex gelay weye laakiin asalka dilaaliddu iyo sabsadaasi way bannaanta wa talaqi rukbaani waxa kaloo ayadana xaaraana dadkii rugbaan rugbaan waa jamcu raakib waa qofkii wax fuushanaa weliba dee waxaa la yidhaahdaa waa dadka markaa safarayda ahee dabad ka yimaada dadkaas socotada ah soo galeetiga ah alaabta wata ayagana ka hortagooda iyo la kulankooda meel laga soo ibsadaa isaguna waa xaaraan xadiid saxiixayna baa isaguna ku soo arooray nabigu saa nahaa can talaaqi rugbaani dadka safarayda soo galeetiga la kulankeeda iyo ka hortagideeda ayuu diiday laa talaqu ljanaba kuwa wax keena ha la kulmina kii la kulmee ka iibsadaa marka uu yimaado kiilaha suuqa khiyaar buu leeyahay buu laa talaqu ljanaba waxaa la keenaya suuqa si loogu iibiyo ha la kulmina markaa tanna suuradeedu waxa weeye waa inuu dad alaab sitaa oo soo gelinaya ayuu intaanay sooba gelin ee aanay magaaladii keenin buu halkaa kaga hortegayaa dabeetana intaanay magaaladii soo gelinaya sicirkiiyo wixii la kala siisanaya aanay ogaanin ayuu markaa isagu ka iibsanayaa waxa weeye taana qabni iyo dagid buu ku samaynayaa markay suuqii soo galaan haddii ay ogaadaan inuu ninkani khiyaameeyey oo uu ka siistay wixii suuqu aha waxaan ahayna khiyaar bay leeyiin ay ku qabsadaan oo ina waxba kama jiraan waxaad naga iibsatay taasina talaq rugbaan waa taa wanajdi najdi baa isaguna xaanaana bian yaziida fi hamani waa inuu lacagta ku kordhiyo siclaali raqbatin raqbo iyo jacayl ugu kordhin maayo bal inuu dadka kala daga unbuu doonayaa shay la iibinayo oo aanu isagu doonayn inuu iibsado laakiin wuxuu ogayay dad iibsanayaa inay jiraan ayaa wuxuu leeyahay waxaan siisanayaa masalan jagaa la iibinaya gaari baa la iibinayaa isagu ma iibsanayo laakiin ama isaga un ha ka dhalata ama qofkan wax iibinaya ha la heshiiye wuxuu leeyahay war waxaad suuqa i gelisaa jagadaa waxaan siisanayaa toban kun ama waxaan siisanayaa gaadhigaa labaatan kun baan siisanaya mana siisanayo toban kun iyo labaatan kunna qiimahani wuu ka yariye keliya wuxuu doonayaa uun inuu qofkan shaygan doonaya ee iibsanaya ee isaga baahidaadu inuu ku qaaliyeeyo buu doonayaa najsi baa la yidhaahdaa taana nabigeenu sala allahu calay wasalam nahaa can inajs najsiga waxaa la yidhaahda wuu diiday walbayiici iib ayaa isaguna xaaraana calaa bayci gayrihi cid kale waxay markaa iibsatay inuu iyadana ku dul iibsado qabla lusuumihi intaanu laasimin khiyaaru shardigii inta lagu jiro ama khiyaaru majskii inta lagu jiro shaygii la kala iibsaday ayuu ku dul iibsanayaa masalan qofkii wax iibsaday ayuu leeyahy waar iska fasaq anaa shaygan oo kale imisuu kaa siiya ma intaa anaa midkaa shaygan oo kale lacagkaa jaban kaa siinaya ee iska fasaq buu leeyahy waa la nahiyey oo nabiga sala allahu calay wasalam ayaa diiday xadiidka bukhaari iyo muslim laa yabic bacdukum calaa bayci bacd ama laa yabic calaa bayci akhiihi walaalkiibisa iyuu ku dul iibsanin idaa iyo dhib baa ugu sugan wa sawmi calaa sawmihi inuu ku dul baayaco baayacaaddiisii ayaa iyaduna markaa qabla lusuumihi buu ina yidhe laakiin bacda lusuumihi dee hadduu laasimo khiyaarkii uu go-o dee maba iibsan karo leanna qofkan wax iibiyeyna kama noqon ka iibsana kama noqon karo markaa meeluu ka soo gudagalaa ma jiro laakiin markay qabla lusuumiga khiyaar jiro markaasuunbuu soo dhexgeli karaa wa sawmi calaa sawmihi inuu ku dul baayaco baayacadiisii cid kale baayacadiisii taana xadiidka waxaa diidaya bukhaari iyo muslim laa yasumi lmuslimu calaa sawmi lmuslim qofka muslimka yaanu ku dul baayici waa bacda istiqraari thamari intii lacagtii ay sugnaatay kadib raalli la iskala noqday oo masalan waa lays intaad siinaysaa shaygiiba wuxuhi intaad siinaysaa intaasaan siinay war ma intaamaad iga dayn haa waynu kala siisanaynaa lacagtii waa laysla gartay laakiin weli caqdigii ma dhicin caqdigii iyo bayci weli ma dhicin laakiin waa laysla gartay lacagtii halkaa iyadoo maraysaa ayaa wuxuu leeyahy war anaa mid kaa wanaagsan kaa iibinaye oo lacagtan ka siinaya mid ka wanaagsane ama mid lamid ahan lacag ka yar baan kaa siinayaa ama ninkii maalig ahaaba wuxuu leeyahay soo cesho anaa lacagta kaaga badinaye markaa taasina ma bannaana oo idaa iyo dhib ayaa ku sugan haddaba halkan uu leeyahay bacda istiqraari thamani waxa ay ku saarayaan haddii shayga lala wareegayo oo lala doonayo uun cid wax kordhisa sida beyca loo yaqaana beycu lmusaayada beycu lmusaayada waa xaraashka iibkan xaraashka weeye fuqahadu waxay ka soo reebayaan beycu lmusaayada nahyigaa iyo diidmada ashraa cala ashraa iibsi ku lagu dul iibsado la diiday ama asawm cala sawm lagu iibsaday baayicadda lagu dulbaayaa baayicaddii waxaana yidhaahdeen wahuwa yulaada cala silca waa in loogu dhawaaqa silcadan iyo badeecaddan war yaa iibsanaya wayaziid annaasu biha bacdu calaa bacdi oo dadka barhkoodba barhka kale ay ka kordhinayaan xataa taqifa calaa aakhiri zaa'idin fiiha fayaakudha ilaa ay isku taagto ka u dambeeya ee wax kordhiya kaasi ma noqonayo mar haddii had iyo goor inagu xaraashka noocaasa inta badan ma isticmaallo iminka carabo oo kale isticmaalo had iyo goor masaajimada salaada laga bixiyo baa shayga ayaa waxaa lo dhayaa cashara masoo dhaya khamsata cashar mid yaa masoo dhaya cishriin masaadana khamsa wa cishriin talaatiin ka ugu dambeeya ee qiimihiisa aan markaa la dhaafin ayaa markaa u raacayaa dubay waxaan ku soo arkay berdhaweyto qolada gawaadhida iibisaa waxaa ku soo baxay qaab ninkii wax iibinayay toban baabuur buibiya kolba gaaribu isku taagay marsaa dhegta loo saaray intay wada daba yaacaan ayuu midda loo dhegta u saarayaa aluintaasaan siisanay aluintaasaan siisanay markaa qiimayaashu wadaya toban baa dhegta u saaray ama labaatan baa dhegta u saaray kii ugu qiimo badan ayuunba odhanayaa mid daba ordayo oo juwankiisu ba odhanaya kan u qor kan u qor ba odhanaya daetana waa loogu kala dhaqaaqaya kaasi baa loo qoraya kii ugu lacag bataa marka waxaana yidhaahdeen markaa iibku noocaas yahay haadaa baycun jaa-izun biitifaaqi lmuslimiin waa ii bannaan say muslimiintu isku waafaqsan yihiin beyculmusaayadaha marka yaa ka kordhinaya l yaa ka kordhinaya la leeyahay laakiin shaaficiyadoo kale laba shardi bay u shardiyaano waxay idhaahdaan mid weeyaane hortu waa inaanay cid inuu ku dhibaa aanay meesha ku jirin haddii kale najsigii aynu diidnay bay imika noqonaysaa hadduu qofkan kordhinayaa uu marka horeba yahay qof aan isagu shaygan doonaynin doonayo un dadkan doonayo inuu ku kordhiyo kaasi isagu waa xaaraam waana inuu dee shiraa iyo iibsi dhaba u jeedaa labadaas shardi haddii la helo yacni musayadahaas waa mid bannaan wa bayci lmusaraati tii la gaaxiyey iibkeeda ayaa iyaduna xaaraan ah wa hiya matruukatu lxalbi waa tii lisideeda laga tagay liihaami kasrati labaniha si loo moodsiiyo cana badnaanteeda walilmushtarii qofkii iibsadayna alkhiyaaru door buu leeyahay fawran deg deg fain raddahaa hadduu celiyo walow bicaybin aakharaba ha ku celiye radda macaha saaca tamrin saac timira ayuu raacinayaa waxaa sheekhu leeyahy wa baycu lmusaraati shaygii la gaaxiyey iibkiisa ayaa isaguna xaaraan ah oo musaraad maxaa la yidhaha wahiya matruukat lxalb waa tii lisideeda neefkii xoolaha in lisidiisa laga tegi weeye liihaami kasrati labanihaa si loo moodsiiyo canabadnaanteeda neef geelaa la iibinaya way sameeyaan dadku ama neef loa la iibinaya ama ribaa la iibinayaa dabeetana maalin iyo habeen ama laba cisho ayaan la lisaynin lagana celinayaa neefkii jaqayey dabeetana maalin labaadii baa saynada la keenayaa saci isagoo candhadii walwaalaya ama hashi iyadoo candhadii walwaalaysooo dicaari ka buuxaan dee qofkii iibsanaya marka dabeetana la lise ay dee shan litir laga liso wuxuu is odhanayaa aroor walba iyo habeen walba shantaa litir ayay dhiiqaysaa shantan litir waa wax lagu ururiyey oo la daayey oo laba cisho lagu soo ururinayey markaa taas ayaa la yidhaha masruqatu xalbi liihaami kasrati labaniha nabiga sala allahu alay sl ayaa diiday laa tusiru libila walghanam wuxuu uhi nabigu sala la alay sl xadiidka bukhaari muslim warinaya war ha gaaxinina geela iyo adhiga faman ibtacaha bacda dalik neef la gaaxiyey intaa kadib ka iibsada huwa bikhayri nadarayni laba arigtoorkooda khayrla ayuu ku sugayey bacda an yaxlubaha talaatan saddex jeer intuu dhisay dabadii fain radiha hadduu ka raha amsakaha wuu iska haysan wain sakida hadduu nacana raddaha wa saacan min tabr saac timira na wuu raacinayaa oo caanaha bedel ka noqonaya neefkiina wuu iska celin walimashtaray alkhiyaaru fawran deg deg ayuu leeyahay markaa si deg dega inuu isaga celiyo markuu ogaado fain raddaha hadduu celiyo walow bicaybin aakhara ceeb kaleba ha ku celiye waxaan uu ku arkay ceeb kaleba haatee radda macaha saaca tabrin saac timir ah ayuu markaa raacinayaa kaasi markaa waxay u gudayaan caanihii u ka maalay ayay markaa halkeedii u noqonayaa kabiyo qiimaheedii markaas ayuu u noqonayaa darisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbi wasalam allahuma bacna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay iibabkii xaaraanta ahaa qaala almaaliku raxima allahu tacala wuxu uhi watasriyatu gaaxintu iyo wa kullu tadliisin tadliis kasta iyo qarin kasta ka katmi caybin cayb qarinteed weeye wa taswiidi shacri amatin addoon timaheed madoobaynteed weeye wa tajciidihi adkayntiisa weeye wa taxmiiru wejiha iyo wejigeeda casaynteedaba weeyaane xaraamun waa shay xaaraan ah waxaa sheekhu leeyahy raxima ullahu tacaala watasriyatu gaaxintu wa kullu tadliisin iyo tadliis iyo qarin kasta tadliisku waxaa layaha katmu caybi silca badeecadda oo ceebteeda la qariyo dulsadu waa khadiicad iyo dagidda iyo tadliis iyo khiyaamo kastoo la sameeyaa ka katmi caybin waaba ceeb aad ku ogtay shaygan oo aada qariso ilaa nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa labada qof ee wax kala iibsay khiyaar iyo door bay leeyihiin fain bayanaa fain sadaqaa wabayana xadii waxaa hadday run sheegaan oy caddeeyaan burika lamaa fii baycimaa iibkooda waa loo barakeynaya wain kadabaa wakatamaa hadday been sheegaan oy qariyaanna muxiqat barakatu baycihimaa xadiidkii saxiixa barakada iibkooda waa la tiraya malaga kakatmi caybin ceeb qarinteedba weeye wa taswiidi shacri amatin addoon markaa ciraysatay buu inan yar ka dhigayaayo ama dee addoon markaa ciraysay buu inan yar ka dhigayo timi buu soo madoobeynaya wa tajciidi adkayntiisa waxaa la tima adkaantu yacni waxay tusabayya calaa quwati اlbadan jirka awooddiisa ay tusisaa markaa timi baa markaa loo soo yar adkeey waxaana markaa iyaduna waa arrin xaaraan ah wa taxmiiru wejiha weji casayntu ilaa berigaasay socotee wejigiioo markaa loo soo casaynayo xaraamun weeye markaa markaa kii dee sameeyey waa ku dambaabayaayo waa dee laakiin nahyigu dee waa iska saxiix irnaahan oo dhan oo leanno arrin ka baxsan ayuu u noqonayaa wa baycu lcinabi waxaa kaloo isaguna xaaraana cinabka ibintii mima yatakidu khamran mid khamri ka samaysanaya wa sayfi iyo seef in laga iibiyo mima yaqtulu bihi kayrahu dulman mid cid kale dulmi ugu dilaya wa shabakati shabakadii lagu ugaarsanayay in laga iibiyo xaaraana mima yasaadu fi lxarami xaramka dhexdiisa mid ku ugaarsanaya walkhashabi looxi in laga iibiyo miman yatakhidu lmalaahi mid markaa waxyaalahan la tumo ka samaysanaya isaguna waa xaaraan waxaa kaloo sheekhu leeyahy raxima ullahu tacaala wa baycu lcinab cinabka ibintiisii ayaa xaaraan ah cinabku waa khudrawaadka ugu muhiimsan ilaahayna markaa in badan uu inoogu mano sheegtay waana khudrawaadka markaa sekadu ay ka baxdo in la iibiyo waa xaaraan oo laga iibiyo miman yatakhidu khamran mid khamri ka dhiganaya khamrigaa laga sameeya mid markaa khamiirinayo dee khamri uga samaynaya in laga iibiyaa waa xaaraan wa sayfi seefdii in la iibiyo dee xilligaasee baa la isticmaali jiraye hadda waxa weeye qorigii ama dee in loo tumo hadda iminka tumaallada markaa dee ciyaalka u tumaya faashashka iyo tooriyaha markaa ay dadka ku laynayaan biman yaqtulu bihi kayrahu dulmun mid markaa dulmi wuxuu ku dilayaa in laga iibiyo ayana waa xaraan seef in laga iibiyo ama qori laga iibiyo ama xabad laga iibiyo ama rasaas laga iibiyo mid la og yahay markaa inuu dulmi wuxuu ku dilayo inta badan markaa meelaha dagaalla ay ka socdaan ee dadkaa muslimiinta ay islaynayaan ama qabayl ha islaynayaan ama maamul ha islaynayaan dad baa markaa rasaasta iyo hubka iyo waxaa soo waarida waa xaaraan mar haddii waxa lagu laynaya dad muslimiin una yihiin waxaad ka heshaed ka macayshaana waa xaaraan wixii lagu dilana dembigooda waxbaa kaa soo gaarhaya dee hadda waa qofki ilaaha iibinaya inaad reerkiina u iibiso tiraado reer hebel ku afuufala maxaad u lahay ayna waa ka sii daran tahay dembilahu weyn baad noqonaysaa washabakati shabakadii laga iibiyo miman yastaadu fi lxaram xaramka mid ku gaarsanaya meelaha biyo fadhiisinada xaramka yacni shabakad baan kalluunkaga ugaarsanaya la xaramku bad mare laakiin dee biyo fadhiisina haddii loo sameeyo ama yacni dee xayawaankii kale ayuu ku ugaarsanaya ayadana waa xaaraan in laga iibiya walkhashabi looxi in laga iibiyo miman yatakhidu minhu malaahiin mid markaa waxyaalaan lagu dheero iyo kamana iyo miisigiya markaa ka dhiganaya isagana waa xaaraan in laga iibiyo xaaraantaasu sababu noqonaya macnaha wax kasta oo sidii caadiga ahaydee loogu talagalay si aan ahayn loo isticmaalayo wax xaaraanahoo bannaanayn loo isticmaalayo ka iibintiisu waa mid aan bannaanayn iminka waxaa jira daawooyin ay iibiyaan cosmatikiska ee dukaamadan adawaatu tajmiilka iibiyaan oo dumarku ay jidhkooda markaa ku dooriyaan waa xaaraan inay iibiyaan leanna wixii waxaan ahayn baa loo isticmaalayaa kiniinkii hurdada inaad ka iibiso mid ku sakhraamayo isku sakhraaminaya waa mid aan bannaanayn inan yar baa kula xantooba iga iibi aniga maxaa iga qala midaan arkaya ma soconayso waad arkaysaa qofkani wuxuu isticmaalaya inaani wixii loogu talagalay ahayn midka sumaadiga isiraan kuhi ma bannaano waxaanaad iibinaysaa waa dawa buuri waxaan ku ihi hadday dawo tahay maxaa ku keenay dhakhtar qorayaa tahy daawada farmasiyaa laga iibsadaaye adiga maxaa kuu keenay daawada u daa dhakhtar ha iibiyo ha u qoro qofkii u baahan ha u qoro laakiin adigu qof aan u baahnayna diirka iskaga qaadayo isku waxyeelaynaya ayaad ka iibinaysaa waa xaaraan markaa waxaa laga helayaa taana oo ma banaana waxa liyaaliya waxaan siduu ahaa loo isticmaalaynin oo markaa ay dhibaata ka imanayso waa waxaan bannaanayn weeye wa baycu lcarabuuni ama curbuuni bayci carbuunta ayaan isaguna bannaanayn bian yucdiya wayumsiya shay-an wax calaanuni saaxibi silca inuu ninka badeecada yeelanayo in lam yatima albaycu iibku haddii aanu dhammaystirmin waxaa sheekhu leeyahy raxima ullahu tacaala waa baycu lcarbuuni ama curbuuni ayaa isaguna xaaraan macnaa albaycu aladii fiihi lcarbuun iibka ay carbuuntu ku jirto ayaa isaguna xaaraanaho aan bannaanayn waa inoo suureeyey oo wuxuu yidhi baycu lcarbuun waxa weeye bian yucdiyahu shay-an waxbuu siinayaa lacag buu siinaya waxbuu hormariyay qofku wax ka iibsaday wuxuu leeyahay calaa annahu lisaaxibi silca waxa le qofka badeecada leh haddii aan lacagta inta kala keeno way iga sii go-aysaa oo lacagtay ka mid tahay haddii kale annahu lisaaxibi silca ala annahu lisaaxibi silca waxa le ninkan badeecada leh in lam yatima lbaycu iibkii haddaanu dhammaystirmin bian yucdiyahu shayan calaa annahu lisaaxibi silca in lam yatima albaycu haddaan iibkii isagaa yeelanaya hiba ahaan buu yeelanaya haddii uu dhammaystirmaa lacagtu ka mid noqonayaa nahyi baa ku soo arooray xadiid ibni cumar laga warinaya imaamu maalik fi lmuwaطa abu daawuud ibnu maaja nahaa rasuulahi can bayc lcurbaani beeca curbuunta ayuu diiday mana xadiid markaa sixadiisa lagu muransan yahay iyo sugnaanshihiisa ina aslaan waa xadiid mursala bayca bayculcarbuun ahlucilmigu way isku qiraadeen waxaa carbuunta ahee la bixiyey haddii otu iibku dee dhammaystirna iyada inta badan dee hadal ma yimaado laakiin haddaanu iibki dhamaystir inkastoo dee shaaficiyadu iibka yacni carbuuntaasi ay gashayba ufaasa iyagoo ay ku tirinayaan haddana hadduu iibkii dhammaystirmi waayo waxaan la sii bixiyey ma kii wax iibinaya baa yeelanaya mise kii iibsaday baa kii mushtarka iibsanayay baa yeelanaya jamaahiiru ahlilcilmi waxay ku tegayaan ahlucilmigu siday u badan yihiin ilaa anna bayca alcarbuuni laa yasix inaanu ansaxaynin falaa yajuusu lilbaaci akhduhu inuu qaataa qofkii wax iibinayan aanay u bannaanayn wa calayhi radduhu lilmushtari waana inuu celiyaa qofkii mushtarka ahaaye shaygan iibsanaya ee lacagta bixiyey sidaa ibnu cabbaas iyo xasanulbisri ayaa ku tegey imaamu maalig iyo imaamu shaafici iyo asxaabu ra'yi iyo qoryahaasoo dhan baa ku tegey imaamu axmed ayaa isagu wuxuu qabaa inuu markaa bannaan yahay asar nabiga sal sl u tiiriyaan iyo mid cumar leeyahay iyo ayaanay markaa deliisharo hadday arrintaa ku heshiyaan way iska bannaan tahay bay yidhahdaan culimadan mucaasiriintana in badan oo ka midi sidaas ayay fatwoodaan markaa waa baycu lcurbuuni isaguna waa xaraan bi an yucdiyahu shay-an waa inuu siiyo calaanu lisaaxibi silca in lam yatima albaycu iibka haddaanu dhamaystirmin baabu buyuucil acyaani waxa u baabiyey acyaantii iyo waxyaalihii muuqday iibintooda buyuucul acyaan markaa la leeyahay manaaficda iibinteedii baa ka baxaysaa oo imika kiradu waa baycu lmanaafic manfaco la iibinayo weeye xaqu lmamar iminka meesha aan maro meel wadda yaro qabsamayse aan maro ee iga iibiyo markaa dee intaa iga qaado waa manfaco yacni angilaarkaaga wax yar saarto ee iga iibi waa manfaco markaa buyuucu lacyaan kuwaas ayaa laga ixtiraasayaa wuxuu yidhi sheekhu raxima ullahu tacaala alcaynu shayga caynta ah ee muuqda ee la iibinaya imaa xaadira inay tahay mid xaadira oo goobta joogta aw ghaalibatun inay tahay mid maqan aw fi dimma inay tahay mid dimmo iyo dumad qof ku xidhan inay tahay wuxuu yidhi haddaba falxaadiratu taxaadirada hiya almar'iyatu waa ta la arkayo alru'ya almuctabara ru'yo iyo aragti markaa tii la ictibaariyey ee iibka ansixidiisa loo ictibaariyey yasixu baycuhaa iibkeeduna bishardihi ayuu ku ansaxayaa waxau sheekhu leeyahay alcaynu shayga caynta ah ee la iibinayaa imaa xaadira inay tahy mid xaadiraah oo halka dee ka muuqatoo joogta aw gaa'iba inay tahay mid maqan waa shay cayna oo mucayana laakiin meesha ka maqan aw fi dimma ama waa shay caynaho markaa qofun dumadiisa saaran oo qof dumadiisa saaray xaadiradu waa tan haayibana waa mid meesha hadda ka maqan lakiin midda waa mid dumadda qofka saaran falxaadiratu haddaba ta xaadirada ah ee goobjoogga ahi wahiya almar'iyatu waa ta la arkaya alru'ya almuctabara ru'yo iyo aragti muctabaraah oo wax ka soo qaad leh macnaha si fiican loo arkayo dhinac wal iyo hoos iyo kor iyo dhinac walba laga arkayo alru'ya almuctabara waa taa yasixu baycuhaa iibkeedu waa ansaxayaa bishardihi dee iibka shardigiisi waa mufradun mudaafuno bimacnaa bishuruudihi dee shuruudda iibku uu leeyahay ayay ku ansaxaysaa oo shuruudda markaa shayga mabiicda ee la iibinaya leeyahayna waynu arki doonaa waalghaayibatu ta ghaayibadee maqana in lam yaraa hal caqidaani haddii labadan qof ee caqidaankii aanay arag qablo hore lam yasixa baycuha iibkeedu ma ansaxayo wain ra'ayahaa hadday arkeen walam tatagayar caadatan caadahaan aanay isbedelin ka ardinba weeye aw ixtumila ama suurtagal yani suurtagal laga dhiginayo tagayura isbedelkeeda ka xayawaaninba weeye saxa baycuha iibkeedu waa ansaxaya aw halaba tagayuruhaa isbedelkeeda qaaliba ka faakihati radbati ma weeyaane lam yasixa ma ansaxayo waxaa sheekhu leeyihi walghaa'ibatu caynta maqan ee aan goobta noolina la iibinayo in lam yaraha alcaaqidaani haddii labadan qof ee wax caqdigan iyo heshiiskii wadaxgalaya wax kala iibsanaya aanay arag labadooduba ama midkood baan arag qaablu qabla alcaqdi caqdigan iyo heshiiskan iyo iibka kahor midkoodna ma arag lam yasixa baycuha iibkeedu ma ansaxayo qarar baa ku sugan haddaad shay iibsato ama dhul haada ama gaari ha aada ama yacni laysa alkhabaru kalmucayan marka aad aragto wuxuunba iska kaa bedelaya laakiin shaygii markaad aragto dee waad ku qancaysaayo ama waad iibsan ama waad ka noqon waa in raayaaha hadday arkaan hore horay u arkeen way isla yaqaanaan walam tatagayar ismanay bedelin caadatan caad ahaan shay isbedelo maaha ka ardi waa dhul oo kale tee dhulka haddii aanu markaa dhul dee doox iyo biyomareen iyo aanu ku dhowayno dhul caadi uu yahay dee inta badan dhulku isma bedelo uxtumila tagayuruha ama isbedelkeedu inuu ku yimaadaa waa la waa la suurtagashanaya suurtagal wey ixtimaal wey suurtagal wey inuu isbedesho inaana isbedelinna waa suurtagal ka xayawaanin waaba xayawaano waa awrkaygii waa faraskaygii waa la isla garaya saxa baycuha iibkeedu waa ansaxaya horta marka aanay isbedelin markaanay dee isbedelin waxay leeyihin daahirku waa inay sideedii iska tahay markay weliba awsaafdeedii iyo tilmaameedii laysa wada xabsayi wey hadduu leeyahay niyan waan dee beri waan arkay laakiin hadda ma garanayo hadduu leeyahay ayada ma ansaxayo aw halaba tagayuruha waa shay isbebedelkiisu haalib yahay badan yahay ka faakihati radbatin dee waaba khudaar qoyan oo kale khudaar qoyan oo kale inay xumaato ay suurtagal tahay iyo wax liyaal iyo wax kastoo isbedelu ku iman karo dee waa sida gawaadhidaasoo dhici ka qallimi karta oo la duqayn karo waxyaala ku iman karaa lam yasixa iibkeedu ma ansaxayo qarar ayaa ku sugan walatii fi dima walcaynu latii fi dima caynta markaa iyaduna dimada ku sugani yasixu baycuhaa iibkeedu waa ansaxayaa bidikrihaa sheegiddeeda maca jinsiha wa sifatiha la sheego ka cabdin xabashiyin khumaasiyinba wey wa cudda haada kaa baycan baa lagu tiriyay laa salaman maca annaha fi dima iyadoo ah ictibaaran bilafdi xagga lafdiga ubaa la ictibaaranaya oo falaa yushradu fiihi tasliimu hamani qabla tabaruq in lacagta la dhiibaa shardi maaha intaan la kala tegin waxaa sheekuu leeyahay wlatii fi dima walcayn alatii fi dima caynta dimada qofka saaran eeg xaadira waa mid goobjooga haayibana waa mid jirta laakiin maqan tanna waa midaan joogina wax yani mucayan aan ahayn mid yacni qofku dumadiisa u saarayo gadaalka keenayo weeyi markaa wuxu uhi walatii fi dima yasixu baycuha iibkeedu waa ansaxayaa muxuu ku ansaxayaa bidikri bidikrihaa sheegiddeeda maca jinsiha wa sifatiha marka la sheego ee iyadii la sheegana waa caynka jinsigeeda la sheego sifadeeda iyo tilmaameeda la sheego xilliyadaa hore ee culimmadani intay kutubtan ay qorayeen jihaadkaa ognaayo dee gaalada addoommo laga soo qabsanayeeyo addoommada ayaa rag iyo dumarba sayladaa xoolaha oo kale lahaayoo saa daraaddeed baa amsiladooda oo dhan uu ugu badan yahay markaa addoon ka cabdin xabashiyin waaba addoon xabashi oo khumaasiyin khumaasi ah khumaasi waxay uga jeedaan tuuluu khamsata ashbaaq yacni dhararkiisu markaa dee shantaa ka uu yahay ama boqol shan iyo labaatan sentimitir ayadaan u dhigma kaasoo kale ayadoo sifooyinkii kalena la sheegi doono haddaba wacudda haadaa baycan waxaan kaa iibiyey addoon caynkaa yani addoon caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasoo sifadiisu haya saa tahay wuxuu leeyahay wacudda haadaa baycan baa lagu tiriyay laa salaman laguma tirin maca annaha iyadoo cayntu fi dimati ay tahay ictibaaran bilafdi xagga lafdigu baa la ictibaaranaya mar hadduu waan kaa iibiyo lafdulbayc waxa kaa iibiya cayn sidaa iyo saa iyo saa iyo saas la yidhi oo lafdulbaycu isticmaalay iyadoo shaygii xataa fidima uu yahay baycuma loo ictibaaray sanam ahaan loo ictibaarin mayo ilaa sanamka waxa la leeya waxaan kuwa aslamtuga o aslamtu waxaan kugu horumarsaday lacagta intaa la-eg anoo kaa doonaya adoon ama neef ama shay saa iyo saasa lafdigii salam ayaa la isticmaalaya masalaf mar haddaynu nidhi kani markaa waa iiboo xagga lafdiga ayaa laga eegaya falaa yushtaradu fiihi tasliimu thamani lacagta in la dhiibaa ma aba shardi ma aha qabla tafaruqi intaan la kala tegin ka hor shardi ma aha in lacagta la dhiibaa leanna waa iib baynu nidhi allahuma dee inay laba shay oo rabawiye yihiin mooyaane laba shay oo rabawiye inay yihiin hadday laba shay oo rabawiye yihiin dee taqaabud ayaa la shardiyaa intaan la kala tegey si caynta xaadirada oo kale laakiin mar haddii lafdulbayc la shardiyey ayada lacagta raasumaasha in meesha lagu dhiibaa intaan la kala tegin shardi ayadu ma aha baabu lusuumi lbayci iibka laasimidiisii iyo goyindiisii ayuu u baab yahay wuxu uhi idaa wujiha siiqatuhu iibka marka la helo siiqadiisii iyo dhawaaqiisii walcaaqidaani labadan qof ee wax kala iibsanayaana rashidaani laba qof oo toosan xagga maamulka adduunyo iyo dhaqanka diineedba ay yihiin mukhtaaraani ay doorteen oon la qasbin walmabiicu shaygan mabiicdah ee la iibinayana mamluukun shay uu leeyahay uu yahay daahirun oo daahira muntafacun bihi oo la intifaacsan maqduurun kaasoo la karaya calaa tasallumihi qaadashadiisa macluumin lahumaa labadoodaba ay isla garanayaan welilcaaqidi calayhi wilaaya kan caaqidka ah ee caqdiga samaynayana wilaaye uu ku leeyahay iyo awood iyo mas-uuliyad wanqadaca alkhiyaaru khiyaarkiina uu go-o laasimay iibkaasi wuu laasimay oo waa go-ay oo waa sugnaaday oo falaysa liaxadmaa faskun uma sugnaanin ilaa limuujibin wax waajibinaya mooyane kabacaybin sida ceeb oo kale mooyaane wuxu uhi sheekhu idaa wujida siiqatuhu iibka marka la helo siiqadiisii oo waan kaa iibiyey iyo waan iibsadaya leanna waxaa leeyahay nabigu sala allahu alay sl wuxu uhi inama albaycu can taraadin iibku xadiidkii ay warinayaan ibnu maaja iyo ibnu xibbaan iyo iibku wuxuu ku ansaxaa un raalli noqosho raalli noqoshadiina waxa le waa arrin qarsoon arrintaa qarsoon waxay markaa ku xidhiidhiyeen shay muuqda oo tusinaya oo siiqada ah qofkani shaygan uu leeyahy adna lacagtana aada leedahay inaa isdhaafsataan oo adna lacagta aada bixisay isna qofkiina shaygiisi aada soo qaadato waxay ku ansaxaysaa inuu kala raalli ahaansho inaad adigu raalli tahay inuu qofkani raalli yahayna way qarsoon tahay maxay ku xidheen wax muuqdoo siiqada waan kaa iibiyey iyo waan kaa iibsaday labadaasaa waxay u taagan yihiin raalli baan ka ah inaan lacagta ku siiyo shayga qaato adna raalli baan ka inaan kaa iibsado oo aan ku siiyo shaygan saa daraaddeed siiqa la-aan ma ansaxaya bay leehay haddii kale baycu faasid buu noqonayaa laakiin aimo waaweyn oo dee mutawalli iyo baqawi iyo imaamu nawowiyo ayaa waxay ku tegeen inuu ku guntamayo iibu kullu maa yacuduhu nnaasu baycan waxa la yaaliya wixii dadku iib ay u yaqaanaan walow iga iibiyo waan kaa iibiyeyba yaan saa la odhaninbe waxa la yaaliya wixii dadku iib ay u yaqaanaan ay wax ku kala iibsadaani iib buu noqonaya ibnu surayj iyo rawyaani iyo niman marka iyaguna kale waaweyn baa waxay leeyihiin war maya taa ay ka waa waxyaala yar muxaqaraadka ee kimisa iyo wax yaroo lamid laakiin waxyaalaha waaweyn waxay u baahan tahay ijaabiya qabuul walcaaqidaani labadan qof ee wax kala iibsadayaana iyo rashidaani laba rashiid macnaha laba qof oo adduunyadoodana hagaajisanaya diin ahaanna toosan oo aan ahayn mid yaroo saqiira aan mid waalan ahayn mid safiiha oo wixiisa baabiinaya aan ahayn mukhtaaraani ay yihiin labaduba laba doortay oo aan qasbanayn midkoodnaba aan la qasbin halkaa yani caaqidaankii iyo siiqadii u kaga baxay walmabiicu shaygan la iibinayana shuruuddiisi warkana wuxuu hi mamluukun uu yahay qofkani wuxuu leeyahay maha hadduu bcifaduuli yahay qofkan iibinayaa waa inuu mamluug waxani mamluug yahayoo uu markaas shay mamluug aho qofkani uu milkisay uu leeyahay uu yahay oo aanu dee masalan waqaf oo kale ahayn daahirun uu daahir yahay shay nijaasa ayana in la iibiyaa ma bannaana muntafacun bihi shay intifaac iyo dheefla waa inuu yahay shay la dheefsanayo oo intifaac sharcigala waa inuu yahay shay aan dheef lahayn isaguna iibkiisu ma ansaxayo bal iminka qaad iyo sigaar intifaac miyay leeyihiin qof intifaac ku sheegayaa ma jiro ka iibinaya iyo ka cunaya iyo ka cabbaya hal kuway ku kaga dhammaadeeni ee labaatanka sane iyo soddonka dee afartan sagala cunayay xumaantiisuu kuu sheegaya qof walaa ku sheegaya ma jiro qof intifaac iyo dheef u leeyahay ma jiro idan markaa in la iibiyey in la iibsaa midan ma bannaana halkaa shaaficiyadaa sheegaysa wadaadka markaa bal cunaya ee iibsanaya bal isagu ha yidhahda intifaac buu leeyahay waxay yidhahdaan waa ku khalwaynaa waa ku soo jeednaa khalwiya soo jeed maya kuwa kale salaada ceshaay kadib seexaa lagu le saad habeenka aad u tahajudda ama salaad subax ugu soo kacdo midda labaad masalada ibnu xajar alhaytami ayaa ka hadlay saaxibu tuxfa risaaladiisa la yidhaha tacdiiru hiqaad can tanaawul lkoftati walqaad uu qaadka kaga hadlo fataawi makiyiisay ka mid tahay wuxuu leeyahay waxaa la odhan karaa shaygu wasiilo khayr weeye markaan wasiilo sharna ahayn wasiilo sharciga meel xunna waa loo adeegtaa markaa khayr wasiilo uma noqon kara buu leeyahy wuxuu ku soo gebagabaynayaa weliba wuxuu leeyahay anigu haddaanan xataa xaaraannimadiisa jasminayn oonan jarin fa innahu laa yembagii uma habboona lidii murua qof sharaf leh ow yatadalac ila alkamaal qof sharaf dhowranaya ama qof meel higsanaya waxaa inuu cuno oo markaa calcalaashadaan wax u wanaagsan maaha halkuu wadaadku ka maray markaa wadaadii nafdiisu ka xoog badnaatuma ama waa quudawliye odhanaya ama waanu ku khalaaweynaa waanu ku digrinaa ku odhanaya markaa muntafacun bihi waa inuu yahay shay la intifacsanayo dheef leh maqduurun shay la karay calaa tasalumihi qaadashadiisa macnaha tasliimiina ma odhan xataa yaanu dhiibi karinbe hadduu qofkii qaadan karayo qofkii ka qaadan karayo isagana wuu ansaxaya macluumun lahumaa shaygan laybinayaa shay labadan qofba ay isla garanayaan uu yahay walilcaaqidi calayhi wilaaya kan caaqidka ah ee shaygan iibinayaana uu wilaaye iyo mas-uuliyad ku leeyahay waa taa horeo mamluukun oo milki buu ku leeyahay ama wilaaya khaasa buu ku leeyahay waa aabbihii oo dee ilmihii yaraa hantidiisii iibinaya markii dee masaarifu u baahday qofkii wasiga ahaaye ilmaha xoolihiisi iyo kii wala la mas-uul looga dhigay waa markay u baahdeen u iibinaya waa qaadigii waa imaamkii muslimiinta ee guud oo hanti ummaddu ay leedahay iibinaya hanti ummaddu ay leedahay qaadiga ama mas-uulka ummadda wuu iibi karaa laakiin bishart waa in baahi loo iibinaya ay jirtaa waa inay calanka ummadda loo soo bandhigaa waa in wixii loo iibiyey lagu qabanayaa haye waa in la leeyahy maanta gurigaasaa la iibinayaa fooqaasaa la iibinayaa halkaa wasaaraddu ku jirtay baa la iibinayaa halkaa garoonkaasaa la iibinaya ciidankii baa raashin loo siinaya waa in la leeyahay bridjkaasaa lagu dhisayaa waa in la leeyahay dekedda ala wax ka noqotay baa lagu dhisaya waa in la waa in dadka loo soo bandhigaa la dhiga iibsanaya marka qiimaha ugu sarreeya markaa ummadda loogu iibiyaa qofkaa madaxweynaha ee mas-uulka ummadda waa ama qadi mas-uulka waa ama gobol uga ahi waa qof xoolo aqoomeedoo kala haya inuu ilaaliyaabaa mas-uuliyadday xil ka saaran tahay hadduu iibinayana dantooduu iibin karaa laakiin isagaa iskale innaga waxa weeye caalam alislaami ninkaa madaxweynaha noqdaa iyo islaamtiisa iyo inta kaaga xeeran baa bad iyo berri iyo cir iyo dhulba iyagaa leh deetana wasiay doonaan bay u faasaxayaan hama digreeto madaxweynea lagu siiyey madaxweyne miyuu siin karaa ya digreeto madaxweyne oo aan markaa sifo sharciga aan ku soo bixin ha haddii qofku markaa dee nin ciidan ahaay oo dhaawacmay oo mas-uula hoga yacni la garanayo ummaddu garaysa ummadda wuxuu soo qabtay la siiyo oo la isla ogyahay oo isagu u garto way bannaan tahay laakiin sida aynu ognahay imika hantidii ummaddu ku wada baxday ku wada socotay ama sida loo qaatayba inay iskaba leeyihiin ayagu waxay doonaan ay ka yeelayaan war wax bannaan maaha kaana uma bannaan ka qaadanayana uma bannaana waxa ayaan darro ah in nimankii tujaarta ahaayee hantida umma hantida xalaasha haysay inay hantidii ummadda iyo baloodhadeedi iyo raya iskuulladiiyo intiina inay ku boobayaanba wax laga laga naxa runtii ah hantida xalaasha haysay malaayiinta haysay ayaa intii yarayda boobo ku darsay iyaduna waa bixiso ilaahay uu ku bixinayo marka walilcaaqidi caleyh wilaaya qaadigii baa wakiil baa qof la wakiishay baa ka mid ah walaayo uu leeyahay war qofkii ilaahay ummaddaa hantidiisa ay wax ka gashay arooraysa ama taajir ahaw ama siyaasi ahaw oo tuugo ku qaado ama xildhibaano waxaa doontaba aha waar ilahay uu iska soo celi war intaan laba kafarood yar lagu cadino halkii yar ogeyn lagu gelinin ee kaa indhaala iyo kaa dhagaala iyo habartaa fadhiya suuqa iyo kaa wareegay aanay ku dabagelin maalinta qiyaama ana ilahay hortii isaga soo celiyey mudigrata idin xalaalayn mayse walilcaaqidi calayhi wilaaya caaqidkuna wilaaye u leeyahay oo wanqadaca alkhiyaaru khiyaarkina uu go-o khiyaaru shardigiiyo khiyaar masjiba ay go-aan lazima albaycu iibkaasi waa laasimay iibkaasi waa go-ay falaysa liaxadima faskun midkoodna ma fasikhi karo ilaa limuujibin wax waajibin makacaybin dee hadday ceeb oo kala timaado ceebtii qofku wuu ku celin karaa laakiin si kaloo lagu celin karaa ma jirto wallahu aclam ka inoogu joogto